بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه marka nabiyullaahi daawuud xugunkii wuu tuuray qur-aanka marka waxaa la hubaa waa la dagaalay nebiyullaahi daawuud waa la canaantay wuu toobad keenay ilaahay toobadiina wuu ka aqbalay waxaa weye muxuu marka muxuu bi'iyey qisadu waxay ka sheekaynayso ina haadaa akhii lahu tiscun wa tiscuuna iyo laleeyahay waa maxay culimmadu waxay idhaha nebiyullaahi daawuud alla subxaana wa tacaala labadaa malag buu u soo diray waa la imtixaanayaa waa la tababarayaa waxaa weeyaan haddii sida uu xugunka dadka uu xugminayo ayaa la barayaa marka labadii doodaysay yaa mid baa hadlay waxaa la rabay midka kale inuu ka dhegaysto war waxaan uu sheegi maxaa ka jira inuu yidhaahdo oo qofka qaadigaa waxaa laga waxaa laga doonayaa labada dhinacba inuu dhegaystaa laga doonayaa marka sidaa daraaddeed waa kii aanu soo maray muxuu ahaye nebiyullaahi yacquub iyo wiilkiisi nebi yuusuf markii qisadii ay ay ay ay wiilashii muxuu ahaaye iyagoo oo hisiinaya waxaa cishaa an yabkuuna iyagoo oo oynayo oo is-oohinayo markaasaa culimmadii waxay kala baxeen saan u sheegnay laba qaadi oo salafu saalixa mid qaadi ah yaa mid haweeney ah yaa u timid markaasay is-oohisay markaa is-oohisay buu yidhi kii la fadhiyey oo salafu saalixa oo haweenaydu way ooye miyaadan arkaynin wuxuu u qaatay in dulmi weyn lagu sameeyey oo sida ay la ooye markaasuu wuxuu yidhi nebi yuusuf wiilashiisiiba way ooyeen markaasaa maahmaah bay noqotay oo leedado laa tusadiq baakiyatan bacda ikhwati yuusuf ha rumaysanin ilmaynayso ooyeyso bacda waxaa weeye iyo yuusuf ninka la yidhaahdo nebi yacquub bacda ikhwati yuusuf nebi yuusuf walaalihii kadib qof oohinayo weligaa ha ka dhegaysanin marka waxaa weeye nebiyullaahi daawuud waxaa la rabay dhinaca kale inuu ka dhegaysto kama una dhegaysanin xugunkiibuu markiiba tuuray tiibaa lagu haystaa oo laleeyahay labada khasmi oo doodaysa eed rabto inaad kala xukunto maad ka dhegaysatid labada dhinacba maxaad xukunka horey ugu tuurtay laakiin waxaa way nin askari ah oo ciidamadiisa ka mida gabadhiisii buu jeclaaday inuu ka dishuu rabay waxaa la daldalayo waa israa'iliyado beela laakiin tana waa la tababarayaa weliba waan arki doonaa say ku socon doonto waxaa la yidhi ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala laqad xaqiiqee xugunkiibuu niyuu nebi daawuud tuuray laqad xaqiiqee dalamaka wuu kaa gardaran yahay bisu'aali nacjigtika sabeentaadii inuu ku weydiisto ilaa nicaajihi sabeennihiisa su ugu darsado wa innaka marka wuu khudbo dheer buu galay wa inna kasiiran in badan oo min alkhulaطaa'i kuwa wax isku darsada ah layabqii wuu dulminayaa bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kaluu dulminayaa ila aladiina kuwii oon isin dulminaynin ma ogiye fii risaalana wuu gudanayaa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan camal falay waxaa weeyaan kuwaas iyagu haddii wax isku darsadaan isma dulminayaan wa qaliilun maahum kuwaasna aad iyo aad bay u yaryihiin kuwa mu'miniinta ah oo acmaasha wanaagsan oo qaarkoodba qaar kale aan dulminaynin wahum qaliil way yaryihiin markii uu marka waxay ku dhahayaan labadii malag bay ahayn ma ogtahay alrajulu xakama nafsahu ninkii wuu isxukumay intay dhaheen bay duuleen wadanna wuxuu maleeyey daawuudu wa ayqana wuxuu maleeyey annamaa annagu fatannaahu inaan imtixaannay buu calima wa ayqana inaan imtixaannay oo dhacdana aan ku imtixaannay faistakfara dembi dhaaf buu weydiistay rabbahu rabbigiisa wa kharra wuu dhacay raakican isagoo rukuucayo wa anaaba ilaahayna wuu u noqday marka intaasuu isku darayo waa waxaa weeye waa sujuudu tilaawadii aynu qur-aanka soo sheegnay afar iyo tobanka meelood ahayd meel ka mida weeye faistakfara rabbahu rabbiguu dembi dhaaf weydiisay wakharra wuu dhacay raakican isagoo sujuudayo wa anaaba ilaahay buu u soo noqday marka waxaa weeye qisada sidaas aanu sheegnay ayay ku socotaa ee si kaleeto waxaa weye laguma fasirayo wakhara raakican waxaan ognaha ambiyadu waa macsuumuun min alkhataayaa way ka waxaa weeyaan way ka macsuum bay ka yihiin fakafarnaa lahu daalika xasanaatu alabraari sayi'aatu almuqarabiin marka ilaahay markuu sidaa yidhi oo fakafarnaa lahu daalika intaa yare ee gefka uusan labada dhinacba wax weydiin waannu u dhaafnay wa inna lahu nebi daawuud agtannada wuxuuina lahu nebi daawuud waxaa u sugnaaday cindanaa agtannada la zulfaa dhowaansho iyo wa xusna ma'aabin meel loo noqdo ta ugu fiican ilaahay marka waaka sidan loo loola hadlayo ayaad ka garanaysaa in qaadinimo iyo xugun iyo loo tababarayey alle wuxuu yidhi yaa daawuudu daawuudow innaa annagu jacalnaaka waanu ku yeellay khaliifatan mid khaliifa yaan fil ardi dhulka dhexdiisaan khaliif oo nin xaakima oo madax oo khaliifo ah ayaan kaa yeellay yaa daawuudu daawuudow innaa annagu jacalnaaka khaliifatan istakhlafnaaka cala annaasi inaad umuurtooda oo dhan aada maamusho faxkum xukmi bayna annaasi dadka dhexdooda bilxaqi xaq ku xukmi walaa tattabic ilhawaa hawadana ha raacin oo fa yudilaka uu ku dhumiyo can sabiili illaahi jidka ilaahay uu kaa dhumiyo marka wakaa waxaa lagu tababarayaa si uu wax u kala xugmiyo waxaa lihi faxkum xukmi bayna annaasi bilxaqi ku xugmi oo midkii muxuu ahay ee lahaa waxaan labiy waxaan haystaa sagaal iyo sagaashan wuuna iga qaatay lahaa waxaa weye ha ka dhegaysanay ilaa aad ka kalena aad ka dhegaysato walaa tattabic ilhawaa naftaadu waxay jeceshahay ha raacin oo fa yudilaka hawadaa wuxuu kaa baadiyaynayaa can sabiili illaahi ilaahay jidkiisuu kaa baadiyaynayaa ina aladiina kuwa yadiluuna baadiyoobayo can sabiili illaahi jidka ilaahi lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab shadiidun oo adag yaa u sugnaaday bimaa nasuu waxaa weeye hilmaanka ay hilmaameen yowma alxisaabi maalinta la isxisaabayo dadkii halmaamay kuwaa xisaab adag ayaa u sugnaatay wa qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi marka yowmaalxisaabkan inuu jiro kuwiina waxaa faallo yar baa la saarayaa kuwii inkaarayay oo qur'aanka iyo inkirayey iyo bachiga iyo xashriga iyo nushuurka inkaarayeyna qisadan waxbaa looga sheegayaa oo waxaa weeye ilaahay wuxuu ihi wamaa khalaqna asamaa'a cirka ma aanan abuurin waalarda dhulkana ma amaanan abuurin wamaa baynahumaa iyo inta u dhaxayso baatilan baatilnimo kuma aanan abuurin baatil ma aha daalika sidaa oo in samaawaadkan iyo ardadan iyo baatil lagu abuuray alla wuxuu ka wadaa baatilku ma ana abuurin waxaa weye cabas uma aanan abuurin waxay ka dhigan taha haddii la yidhahdo qiyaamo iyo xisaab iyo janno iyo cadaab iyo waxa ma jiro oo dadka loo kala garsoori mahayo aakharo haddii la yidhaahdo koonkanba waxaa weeye ceeb waxaa loo abuuray ciyaar baa loo abuuray nin walowba ninkaad ka xoog badan tahay muquuni nin walowba ninkaad ka xoog badan tahay dhac waxaad rabto samee cid hadhow ku weydiin iyo xisaab iyo janno iyo cadaab iyo naar midna ma jiraan waxay noqonaysaa adduunyadan iyo cirkan iyo dhulkan waa lagu dheeldheelayey wamaa khalaqna asamaa'a cirkii ma aanan abuurin iyo waalarda dhulkii wamaa baynahumaa baatilan baatil uma aan abuurin daalika kaa oo moodaya inaan baatil u abuuro macnaa aan janno iyo cadaab iyo waxba jirin dannu aladiina kuwii malahoodii weeye kafaruu gaaloobay fa weylun halaag yaa liladiina kuwii u sugnaaday ama weylun waadi jahannamo oo kuwa kale ay ka magan galaan yaa liladiina kafaruu kuwii gaaloobay u sugnaaday min annaari naarta xaggeedu uga sugnaaday am najcalu marka ilaahay waxaa weeye baatil baatil ma aha samaawaadkan iyo ardadan inay cadaalo jirto oo la kala xugminayo yuu ilaahay inoo sheego markaas wuxuu yidhi am najcalu miyaanu yeelaynaa markaan dhahayno qiyaamo ma jiro iyo wax la xugmin ma jiro iyo waxba ma jiro nin walowba ninkaad rabto cunoo dil am najcalu miyaan yeelaynaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey kalmufsidiina kuwa fasahaadiyey oo kale fil ardi dhulka fasahaadiyey oo kale maan ka yeelaynaa am amase najcaluma waxaan yeelaynaa almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanayo kalfujaari kuwa faajiriinta ah oo dembiilayaalka ah miyaan simaynaayo aakhare marka ma isku mid bay ahaanayaan wax dhihi kara ma aha kitaabun qur'aankani waa kitaab buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala kitaabun waa kitaab anzalnaahu aanu soo dejinay kitaabun anzalnaahu ilayka adigaan kuu soo dejinay nebi maxamedow mubaarakun kitaabkan wuu bane wuu ba- wuu barakaysan yahay maxaan u soo dejinay liyadabbaruu inay fiirfiiriyaan aayaatihii aayaadka kitaabkan iyo waliyadakara in uu waansamo ulul albaabi kuwa caqliga u saaxiibkana inay waansamaan hadda haddana waxaa la gelayaa nebiyullaahi sulaymaan qisadiisii nebi daawuud iyadoo faahfaahsan baan soo maray haddana nebi sulaymaan baa la gelayaa wa wahabnaa waxaan u hibaynay lidaawuuda nebi daawuud waxaan u hibaynay sulaymaana nebi sulaymaan baan u he- u hib- yaan u hibaynay nicma alcabdu addoon baa wanaagsanaaday waa sulaymaane innahu sulaymaan awaabun kii soo noqosho badanoo ilaahay u soo noqda weeye id wakhti ka sheekee baa layihi nabi nebiyullaahi sulaymaan qisadiisii oo cajable ayaanu gelaynaa oo waa sidii wawarisa sulaymaanu daawuuda oo kale weeye id wakhti ka sheekee curida la bandhigay calayhi calaa sulaymaan bilcashiyi wakhtigii casaradii yaa asa assaafinaatu kuwii saddex ku taagnaa aljiyaadu ee muxua orodka badnaa ayaa loo soo bandhigay ciidamada soo dhoolatusa iyo iyo gaardi sooma sameeyaan fardihii baa loo gaardisiiyo intuu halkaa kursigii boqornimada isagoo ku fadhiyo ayaa waxaa weeyaan ayaa waxaa loo soo safay eh, fardihii quruxda badnaa waxaa la yidhi id curida calayhi bilcashiyi assaafinaatu aljiyaad xiina curida calaa sulaymaan cashiyata yowmin min alayaam salaata alcasriga ka bacdi yaa alkhayla alwaaqifata calaa طarafi alxaafir waxaa orod bay diyaar u tahay saddexna way ku istaagi midna dhulkay waxaa qoobka iyo dhulka saa ugu yar salaaxi fiidiisa oo waxay diyaar u tahay orod waxaa weye asariicati aljaryi saasoo kale waxaa lagu laba tilmaan assufuunu wahiya sifatun daalatun calaa fadiilati alfaras inay muxuu ahay saddexna ku taagan yihiin qoobkii kalena ay dhulka ku salaaxayso wathaani aljiyaadu wahiya shiddatu ljaryi oo orod badan ayaa muxuu ahay bandhig baa la sameeyey gaardi iyo dhoolastumsana ayaa la sameeyey fa qaala wuxuu yidhi innii anugu halkan markay joogto yaa haddana waxyaabo kale oo aan nabiyaalka u habboonayn ayaa iyadan la sheegaa marka iyadana waxaan ka raacaynaa sida quman oo kaleeto unbaan ka raacaynaaye waxyaabaha kale oo tafaasiirta kale oo israa'iiliyaadka ah waynu iskaga leexanaynaa oo ah casarkiibaa ka tegey markuu casarkii ka tegay suud fardaha u daawanayay yuu cadhooday markaasuu yidhi muxuu ahaayey wa wa waxaan casarkiiba iga tegsiiyeen fardihii buu googowracay taasaa marka muxuu ahaayey ayuu kulligood yuu qoorta ka gooyey taasay yidhaahdaan marka tafsiirka sidaa qaadan mayne waxaan qaadanaynaa inuu daawaday oo kursigiisii uu ka soo degay oo qoobabka iyo muxuu ahay luqunta iyo uu ka salaaxay oo uu jeclaaday oo muxuu ahaaye maxaa yeelay waan arki doonaa fa qaala wuxuu yidhi nabi sulaymaan innii anugu axbabtu fardahan waan jeclaaday xubba alkhayri khayr daraaddi baan u jeclaaday qurux iyo siday yihiin iyo orodkooda iyo saafinaad iyo uma jeclaanine inaan ku jihaadayo oo khayr oo siduu nabigeenu yidhi alkhayru macquudun fii nawaasiiha alkhayru wuxuu yidhi nabigeena fardaha waxaa lagu guntay foodooda khayr baa lagu guntay ilaa yowmi alqiyaama sidii oo kaluu nabiganu ka wadaa marka waxaa weeye fatafiqa wuxuu guda galay waxaan waan jeclaaday horta xuba alkhayri can dikri rabbii rabbigayga dikrigiisa daraaddii ayaan u jeclaaday macnaha waan ku jihaadayaa marka kaasi waxaa weye lama suura waan soo sheegnay waan ku jihaa xataa tawaarad ilaa ay ka qarsoontay fardihii way ordeeno waa waxaa weeye waa dhoolatusado markaasay libdheen bilxijaabi way ka qarsoomin isagii markaasuu yidhi rudduuhaa war mar dhambe dhoolatusad iyo gaardiga mar labaad soo celiya rudduuhaa fardaha soo laaba calaya korkayga waa la soo celiyey markaasuu fadafiqa wuxuu guda galay masxan inuu ka salaaxo bisuuqi waxaa gomadaha iyo wal acnaaqi iyo qoorta jacayluu jecel yahay marka wuu gogowracay iyo ruduuha iyo qoraxdii baa dhacday iyo waxaasoo dhan annagu ma odhanayno waxaa iyo di- iyo khayrkii ilaahay baan ka jeclaadayoo casarkiibay iga tegsiiyeen iyo waxaasoo dhan qur-aanka kuma fasirayno waa rusul ilaahay oo kiraam oo oo karaamo badan Eh, waxaan odhanaynaa inii axbabtu fardahan waan jeclahay xuba alkhayri khayr jacaylkii baan ku jeclaaday xadiidkii nabigana waan keennay can dikri rabbi rabbigayga xuskiisa ayaan ku jeclaaday oo macnaha waan ku jihaaday diinta ilaahay baan ku koryeelaa saasuu ka wadaa marka xat- xataa tawaarad bilxijaabi markay tagtay oo hadda waa ilaan waa la dhoola tusanaye yuuri war bal soo celiya markay soo celiyeenna markaasuu salsalaaxay jacayl uu ka qabo saas weeyaan marka sidaa daraaddeed waxaa weeye tuwaa waa isra kuwii oo dhahaya waa wuu gowracayo waxaa waynu iska dhaafaynaa taa waa mid waxaa kaloo dhacay walaqad fatannaa waanu fidnaynay sulaymaana nebi sulaymaan wa alqaynaa waan ridnay calaa kursiyihi kursigiisaan jasadan jis waxaa je- waxaa jidhib iyo jasad ayaan ku ridnay tuma anaaba wuu toobad keenay halkana qiso israa'iiliyaada fool xun oo tii kale ka daran oo aad iyo aad uga fool xun ayay sheegaan oo waxay leeyihiin hadda ilaa israa'iiliyaad kadib oo aan aan waxyi iyo awood ilaahi iyo qud- iyo mucjize iyo inayna rumaysnayn waxaad ka garan nabi sulaymaan wuxuu wax ku xukumayaba waa faraati khaatim waxay yidhaahdaan yuu waxaasoo dhan jinnigii iyo insigii iyo shimbirihii iyo ciidamadii iyo wixii oo dhan ayuu muxuu ahaayey ayuu ku xukumaya kiibaa isagoo maydhanayo intuu bixiyey magaca ilaahay baa ku yaalay yuu meel dhigay marka haweenaydii buu yidhi ii muxuu ahay ii hay shaydaan baa isaga dhigay nebi sulaymaan oo soo maydhay oo ka soo baxay meeshii markaasuu faraatigii ii dhiib markaasuu faraatigiibu u dhiibay nebi sulaymaan sidii qof la casiliyey oo wixoo dhan laga mudhxiyey oo garaadihii laga gooyey oo sharaftuu lahaa iyo shayaadaantii u- u- u- muxuu ahay u hoggaansamaysay oo waxoo dhan inuu waayeyba kulli waxaasay marka oo israa'iiliyaad ay sheegaan taa annaga ma aadayna marka waxaa weeye hal qiso oo nabigeena inoo sheegay yaan fitnadan ku fasiraynaa oo xadiis bukhaari oo muslim ah oo sidai aan sheegnay inuu ninkani jihaad iyo diin ilaahi iyo mulki iyo nabinimo saan ku soo maray suuratu namli iyo wax walba inuu isku helay marka wuxuu yidhi habeen buu dhaartay wuxuu yidhi wallaahi la atuufanna calaa mi'atin imra'a caa waxaan u galmoonayaa boqol haweena oo mid walbo ay dhasho wiil faaris ah oo faras fuulo ilaahay jidkiisa ku dagaalamo yay ii dhalaysaa buu yidhi sidii buu yeelay nabigeenna wuxuu yidhi in shaa allahu ma una odhaninoo ma usan istinaa ilaahay magaciisa ma usan cuskanin wuu u galmooday boqolkii wax ka uuraystay male hal baa waxay dhashay ilma waxaa nuskii wa marka waxaa le alqaynaa calaa kursiyihi jasadanta waa ilmahaas dhashay oo calaanka ahe dhinac dhan ka maqan yahay kaasaa loo jeedaa baa la yidhaahdaa walaqad xaqiiqee fatannaa waanu waanu imtixaanay sulaymaana wa alqaynaa waan ku ridnay calaa jas- kursiyihi jasadan huma anaaba wuu toobad keeno in shaa allaahu buu yidhi qaala markaasu wuxuu yidhi rabbi rabbigayow ikfir lii ilaahu ii dhaaf wahab lii ilaahu ii- waxaa ii hibee mulkan boqortooyo oo laa yambaqii aan u hamboonayn liaxadin qof oo min bacdi aniga gadaashayda ah innaka ilaahow anta adigu alwahaabu kii wax wahaa- hibayn badan ayaa tahay sidii buu ilaahay wuu aqbalayoo fasakharna fasakharnaa waxaanu u sakhirnan u laylinay u sahalnay lahu sulaymaan alriixa dabayshi tajri iyadoo soconayso biamrihi isaga amarkiisa rukhaa'an iyadoo dabacsan xaytu asaaba meel alla meeshuu doono oo u ishaaro oo u u fuulo ama ciidamada uu ugu qaato halkaas ayay tegaysaa washayaadiina shayaadiintiina waan jinnigiina waanu u sakhiray waxaa washayaadiina shayaadiintana waan u sakhiray kulla bannaa'in mid muhandis oo dhisid badan kulligii baan u sakhiray khawaasin oo ku waxaa weeye kuwa badaha muquurto oo u soo bixiyo lu- jawharta iyo lu'lu'a ayaanu muxuu ahay yaan yaanu yaanu u sakhirnay iyo wa aakhariina kuwo kalena waan u sakhiray oo muqaraniina la isku xidhxidhay oo kuwa madax adaga fil asfaadi xarkaha oo gacmahooda iyo lugahooda la isku xidhayo mutamaridiin oo marka sidaa ku shaqaynayo iyagaana waan u sakhirnay haadaa markaasaan waxaan ku nidhi haadaa kani cataa'unaa waa siismadanadii ee famnun galladayso oo dadka wax ka sii ow amsik hayso bikayri xisaabin cid kugu xisaabaysana male marka ilaahay boqortooye iyo mulki ballaaran ayuu siiyey nabigeennana calayhi salaatu wasalaam siduu qur'aanka u taxgelinayo ama uu muxuu ahaaye uu ugu socdo waxaad ka garanaysaa waa isagii isagoo tukanayo uun wax cajaba lagu arka isagoo uun gacmaha fidfidinayo un la arkayo lagu yidhi nabiga maxaa dhacay oo wax aanan kugu arki jirin oo shaydaan baa soo qaatay dhuxul oo inuu igubuu damcayo ilaahay baan ka magan galayoo markii dambe waan qabtayoo haddii aanan ka yaabaynin muxuuaha haddaanan tixgelinay nebi sulaymaan baryadiisii oo uu yidhi fahablii mulka laa yambagii liaxadin uu yidhi haddaanan tixgelinaynin intaan tiirka masaajid ku xidhayay carruurtu maanta shaydaankii ayay daawan lahayd marka sidaasaan ku sii daayey buu yidhi ilaahay marka wuxuu idhi subxaana wa tacaala haadaa cataa'unaa famnun galladayso ow amsik hayso bikayri xisaabin xisaab la'aan wa inna lahu sulaymaan waxaa u sugnaaday cindanaa agtannada la zulfaa dhowaansho iyo wa xusna ma'aabin iyo waxaa weeye iyo wa xusna ma'aabin marjic ama meel loo noqdo oo wanaagsan ayaannu muxuu ahaayey ayuu agtannada ka helayaa hadda wadkur haddana waxaa la gelayaa nebiyullaahi ayuub oo isagana lagu kadeeday jiro oo ilaahay ku sabray oo markii dambena uu caafiyey yuu ilaahay nooga sheekaynayaa marka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabi walba iyo imtixaankii muxuaha ku dhacay markii looga sheekeeyo waxaan shaki lahayn inuu ku cibro qaadanayo oo sabrayo ayaan shaki lahayn marka alle wuxuu yidhi wadkur xus nebi maxamedow ka sheekee cabdanaa addoonkanagii ayuuba nabi ayuub ahaa id goorti ka sheekee naada uu u dhawaaqay rabbahu rabbigiisuu u dhawaaqay muxuu yidhi annii anigu masaniya shaydaanu shaydaan baa itaabtay binusbin dhib binusbin dhib iyo wa cadaabin cadaab ayuu igu taabtayoo jiradii iyo wixii hayay iyo xanuunkii oo dhan wuxuu u tiiriyey shaydaan ilaahay uma tiiranin innii masaniya shaydaanu shaydaan wuu itaabtay binusbin dhib buu igu taabtay iyo wa cadaabin cadaab ilaahay baa ka aqbalo waxaa li urkud lugta dhulka ku urkud ku dhufo birijlika lugtaada dhulka ku dhufo markaad ku dhufato biyo ayaa soo butaaci doona markay soo butaacaan haadaa kaasi muqhtasalun ku lagu maydho dawo weeye oo baaridun qabow iyo wa sharaabun iyo biyo la caboo qabow markaasaad muluq waad bogsanaysaa sidii buu yeelay wuu caafimaaday wawahabnaa waxaan u hibaynay lahu ayuub waxaan u hibaynay ahlahu ahalkiisi ka dhammaaday iyo wa midlahum in la eg oo macahum kuwii dhintay la mida raxmatan liajli raxmati naxariis daraaddeed oo minaa annaga xagga annaga ka ahaatay iyo wa dikraa waanin liulil albaabi kuwa caqliga nadiifta a leh in ilaahay addoomihiisa hadday wax walba soo maraan inuu ilaahay isgarab taagi doono oo naxariistiisa ay u dambayn doontay kuwaansamayaan wadikraa liulil albaabi cibratan waxaa weye cuquusha oo nayirada kuwa leh kuwaas weeye oo ogaanayo anna caaqibata asabri alfaraju inuu yahay markuu ilaahay saa yidhi waxaa layidhi wuu dhaartaa la yidhahdaa markuu camalkiisii xumaaday oo jiraday yuu wuxuu ku dhaartay xaaskiisii oo u soo hadhay oo u rafaadaysay intuu cadhooday inuu muxuu ahaay boqol jeedal uu ku dhufan doono iyadoo ilaa si uusan isaga u dembaabin dembigiina laga furanayo islaantii intaas usoo kifaaxdee intaa usoo dadaashayna aan waxba dhib inaan loo geysanin buu ilaahay wuxuu yidhi wakhud qaad nabi waxaa weeye ayuubow biyadika gacantaada diqtan waxaa weeye waxaa weeye koox qaad oo isku dardarsan diqtan waa intii gacanta lagu qabto waxaa weeye diqtan qaad in cantoobaa in cantooba'a qaad sidaasaa lagu yidhi khud qaad biyadika gacantaada diqtan cantooba ku qaad oo fas oo fadrib bihi islaanta kuwaa farqyaalka iyo caleenta iyo doogga iyo saa ku dheh fadrib bihi walaa taxnas hana dembaabinoo si aad dembigaaga uga nabad baxdo gabadhaan islaantaas oo kuu soo sawirtayna aan dhib u gaarin marka waxaa way tii baa naloo sheegayaa qulnaa khud biyadika xusmatan min alqudbaan alrafiicati fadrib biha zawjataka litubira inaad muxuu ahay baari ka noqotay biyamiinika oodan dembaabin ayuub waxaa inuu dhaartay inuu haweenaysa mi'ata sawtin uu ku dhufanayo markuu bogsaday maradkii wuxuuna ahaa iyadaa u adeegaysay markuu jirhanaa markuu ku aad iyo aad uu u jiraday yaa waxay wa taalat bihi lmuddatu wa waswasa ilayha ashaydaanu yaa waxay tihi ilaa mataa tasbiriin ilaa goormaad sabraysaabuu shaydaankii gabadhii ku yimid fa jaa'ad ilaa ayuubbay wa fii nafsiha dajar iyadoo cadaysan bay u timid fa qaalad waxay tidhi ilaa mataa haada albalaa goormaan yaan balaayadan ku jiraynaa faqadiba wuu carooday min haada alkalaami buu ka carooday wa xalafa wuxuu ku dhaartay in shafaahu allaahu ilaahay hadduu bogsiyo layadribannaha inuu mi'ata sawtin uu ku dhufan doono tiina ilaahay baa u qiildayey markaasaa waxaa la yidhi fadrib bihi walaa taxnah alle wuxuu yidhi innaa wajadnaahu waan helay nebi ayuub saabiran ku sabray oo dulqaad badan nicma alcabdu addoon baa nicmo leh waa ayuube innahu nebi ayuub awaabun kii towbadkee towbad noqoso waxaa weye innahu awaabun kii noqosho badan weeye allihiisa u toobad keena weeyaan haddana waxaa weeye rusul dhan baa ilaahay isku qabtay iyagoon qisadoodii la faahfaahinin alle wuxuu yidhi wadkur ka sheekee nebi maxamedow cibaadanaa addoommahayagii ibraahiima nebi ibraahim iyo wa isxaaqa nebi isxaaq iyo wa yacquuba nebi yacquub ulil aydii awoodda u saaxiibka quwa fi liimaani waaddiini waalxaqi waaljismi waxay diinta xoog bay ku leeyihin jismigooda xoog buu ku leeyahy ilaaha ambiyadu saasuu ugu talagalay waxaa weeye kuwaa ka sheekee wal absaari iyo waxay aragtida iyo caqliga faraha badan ayay iska leeyihiin ilaahay bayna alquwati fi alcibaadati waalbasaa'iri fi ddiin wa ahlu lquwati fii cibaadati illaahi wa ahli alcuquuli almubsirati intoo dhan weeyaan ilaahay wuxuu ku sii ammaanay oo la yaab leh innaa annagu akhlasnaahum waxaan ku khaalis yeeleen u saafi yeelay bikhaalisatin khislo ama xaalo maxay tahay dikra daari daarta aakharo unbaa indhaha ku hayaano ayna marnaba iloobaynin marka aayadda waa in lagu cibro qaato innaa akhlasnaahum waxaan ku gooni yeelay oon ku saafi yeelay bikhaalisatin xaalo dikra daari waa daarta qiyaamo ayay had iyo goor ayay sheegayaan wa innahum iyaga rususha aan soo sheegnay cindanaa agtanaga la mina almusdafayna alakhyaari kuwa la doortay ayay ka mid la mina almusdafayni kuwa la doortay al akhyaari ee khiyaarta ah wadkur xus nebi maxamedow ismaaciila nebi ismaaciilna ka sheekee walyasaca yasacna ka sheekee wadalkifli nabigaa wadalkifli ilaah meel oo isaga lagaga sheekeeyey ma jiro magaciisa unbaa la sheegaa wa kullun mid la arko oo ismaaciil iyo yasac iyo wadalkifli ah min alakhyaari kuwa khiyaarta ayuu ka mid yahay haadaa wabillaahi tawfiiq halkaa ha jooga darsigii